halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitrban hirarka efemyada geeska africa iyo internetka ad nagala socotaan v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa sabti bisha agost waa labayoabaatan sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda saakii caalamka waxaa idiin haya anigoo haarod macruuf iyo xuseen barre aadan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mida dowladda maraykanka oo sheegtay in ay dileen ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka daacish
waa sargaal sare oo ka mid ahaan jiray ciidamadii sadaam xuseen ee labadii kun iyo saddexdii la kala diray magaciisana waxaa la yidhaahdaa faadil axmed alxayaali waxau kaloo ku socdaa magacyo loo yaqaanaa sida xaji muctaz iyo abumuslim aturkumani
waxaa kaloo dhegaystayaal maqli doontaan qaramada midoobey oo ka hadashay xaaladda bini'aadminimo ee magaalooyinka baardheere iyo diinsoor qodobadaasi iyo kuwo kale ayaannu idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
saraakiisha dalka maraykanka ayaa sheegay in la dilay ku-xigeenkii hogaamiyaha ururka isis duqayn ay geysteen diyaaradahan duuliyaha wadin oo ka dhacday dalka ciraaq afayeen u hadlay golaha amniga qaranka ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ninkaasi oo lagu magacaabo fadil axmed alxayaali oo sidoo kale loo yaqaana xaj muctas la dilay siddeed iyo tobankii bishan agost isagoo safriya meel u dhow magaalada moses magaalada mowsel afayeenka u hadlay golaha amniga qaranka ned brice waxa uu sheegay in duqayntaasi sidoo kale lagu dilay xubin kale oo ka tirsan ururka isis oo lagu magacaabo cabo cabdalla golaha ammaanka ee qaranka ee dalkan maraykanka waxay sheegeen in alxayaali uu ka tirsanaa golaha shuurada ee ururka isis islamarkaana uu ku-xigeen u ahaa ninka lagu magacaabo abubakar albaqdaadi oo hogaamiyey ururka isis waxay sheegtay in uu ahaa ninka qabanqaabinayay hub iyo rag iyo waxyaabaha qarxo oo fara badan oo la ysaga gooshinayay wadamada ciraaq iyo syriya dowladda kuuriyada waqooyi ayaa ugu baaqday kuuriyada koonfureed in ay joojiso fariimaha ka dhanka ah kuuriyada waqooyi ee ay baahinayaan codbaahiyaal lagu rakibay xadka u dhexeeya labada dal kuuriyada waqooyi ayaa arrintan u qabatay sabtida maanta in kama dambeyn la joojiyo iyadoo sheegtay in haddii xilligaasi la joojin waayo ay tallaabo militari qaadi doonto tallaabada militari ay kuuriyada waqooyi ku tilmaantay in ay tahay mid noqon doonta mid aada u adag ku-xigeenka danjiraha kuuriyada waqooyi u jooga qaramada midoobay an myung hon ayaa isaga oo jooga xarunta qaramada midoobey ee new york u sheegay warbaahinta in militariga dalkiisu aanay iska hadlin ee ay kaga dhabeeyaan hadalkooda waxaana uu ku tilmaamay tallaabada kuuriyada koonfureed ee qaaday inay u dhiganto dagaal cad isaga oo sheegay in hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un uu amar ku siiyey ciidamadiisa ku sugan xuduuddu in ay heegan sare galaan dhinac kalena ciidamada maraykanka iyo kuwa kuuriyada koonfureed ayaa sii watay tababaro militari oo wadajir ah iyagoo hore hakad u geliyey kadib markii ciidamada kuuriyada koonfureed iyo kuuriyada waqooyi ay madaafiic xuduudda isku weydaarsadeen kaaliyaha xogayaha gaashaandhigga maraykanka david sheer ayaa sheegay in maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ay ka wada hadleen sidii looga jawaabi lahaa dhacdadaasi laakiin waxa uu ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo arrintaasi isagoo sheegay in labada ciidan ay sii wadayaan tababarkooda wadajirka ah iyaga oo heegan sare ku jira
nin dabley ah ayaa rasaas ku furay tareen kuwa dheereeya oo ka tegay magaalada amsterdam ee dalka netherland una socday magaalada baris ee dalka faransiiska jimcihii isagoo weerarkaasina ku dhaawacay saddex qof ka hor intii aysan ka awood badanin rakaabkii saarnaa tareenkaasi oo ay ku jiraan laba askari oo ka tirsan ciidamada maraykanka saraakiisha faransiiska ayaa sheegay inaan la ogeyn ujeedada ka dambeysa toogashada uu geystay ninkaasi dableyda ah hase yeeshee waxaa la sheegay in baadhitaanka arrintaasi lagu sameynaya ay hogaanka u hayaan ciidamada booliiska ee la dagaalama argagixisada wasiirka arrimaha dibadda ee faransiiska bernard kazanuuf ayaa sheegay in qof looga shakiyay weerarkaasi inuu geystay lagu xiray saldhig tareen oo ku yaala magaalada ku taalla waqooyiga dalka faransiiska ee aras lagu magacaabo booliisku waxay sheegeen in ninkaasi uu yahay lix iyo labaatan jir asalkiisuna uu ka soo jeedo dalka morocco waxayna sheegeen inuu ku hubaysnaa qori ay ka dhacaysay rasaasta kuwa darandooriga iyo mindi wasiirku waxa uu u sheegay wakaaladda wararka ee faransiiska in laba ka tirsan askarta dalka maraykanka ay gacan ka geysteen sidii ninkaasi hubka looga dhigi lahaa mid ka mid a askartaasina la dhaawacay magaaladan washingtonna aqalka cad ee dalka maraykanka ayaa xaqiijiyey in laba ka tirsan askarta dalka maraykanka ah ay ka qayb qaateen sidii ninkaasi looga awood roonaan lahaa islamarkaana looga qaadi lahaa hubka aqalka cad ee maraykanku waxa uu tahniyad u diray geesnimada waa sida hadalka loo dhigay geesnimada ay muujiyeen saraakiishaasi askartaasi ciidanka ee saarnay tareenkaasi islamarkaana waxaa tacsi loo diray dadka ku dhaawacmay weerarkaasi warbaahinta dalka faransiiska ayaa sheegtay in labada xubnood ee maraykanka ee ka qayb qaatay sidii ninkaasi looga awood roonaan lahaa ay ka tirsan yihiin ciidamada mariiniska ee dalkan maraykanka halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga idaacadda voice of america washington xidhiidhyaha arrimaha gargaarka bani aadminimo ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya peter dicalek ayaa ka soo laabtay safar uu ku tegey magaalooyinkii dhowaan laga saaray ururka al-shabaab gaar ahaan baar dheere iyo diinsoor ee gobolada gedo iyo baay waxaana uu ku baaqay in gurmad dheeraad ah loo fidiyo dadka ku nool dhulkaasi faahfaahinta warbixintaasi waxaa inoo haya xuseen barre aadan
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska xidhiidhiyaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya peter declark ayuu xidhiidhiyuhu waxa uu ku faahfaahiyey safar uu ku tegey degmooyinka baardheere iyo diinsoor xidhiidhiyaha ayaa sheegay in uu indhihiisa ku soo arkay xaaladda dadka deegaanka waxaana uu xusay inuu u kuurgalay xaaladda caafimaad iyo baahiyaha bini'aadanimo iyo sida uu gargaarku u gaaro xidhiidhiyaha ayaa xusay in dadka deegaanadaasi ay sannado badan ku jireen go'doon isagoo ku ammaanay adkaysiga ay muujiyeen laakiin waxa uu carabka ku dhuftay in iminka la joogo xilligii wax loo qaban lahaa isagoo tilmaamay inay hawl badan iyo baahi badani ay jirto waxaana uu ku baaqay in lagu garab istaago sidii ay mustaqbalkooda dib ugu soo dhisi lahaayeen dadkaasi arrinta kale ee uu walaaca badan ka muujiyey xiriiryaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka bini'aadanimo ee soomaaliya dadkii ka barakacay deegaanadaasi oo iminka dib ugu noqonaya kadib markii laga saaray shabaabka waxaana uu war-saxaafadeedka ku xusay in ay gargaar deg deg ah u baahan yihiin gargaarka gaara labadaasi degmo ee diinsoor iyo baar dheere ayaa ahaa mid xadidan taasi oo inta badan ay sabab u ahayd nabadgelyo xumadu intii dagaaladu ay socdeen dhowaanahan ayaa isbitaaladii la biliqaystay taasi oo dadka rayidka noloshooda halis gelinaysa haddii la waayo adeeg caafimaad bishan agost shanteedii ayaa hay-adaha samafalku waxa ay geeyeen ku dhowaad laba tan oo daawo ah degmada diinsoor waxaanay taasi wax badan ka qabatay xaaladii nolosha ee dadka deegaanka maruu xidhiidhyaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka soomaaliya peter declark uu ka hadlayey booqasho uu ku tegay xarumaha caafimaadka iyo dugsiyada waxbarashada ee labada magaalo ayuu sheegay inuu soo arkay dad aad u rafaadsan waxaana uu war-saxaafadeedkiisa ku sheegay inuu soo arkay hooyo haysatay laba carruur ah oo u sheegtay inay siddeed sano aanay ka bixin magaalada iyadoo nafteeda u baqaysa waxayna u sheegtay in siddeeddii sane lasoo dhaafay aanay carruurteedu waxbarasho iyo daryeel caafimaad midna helin sidoo kale waxa uu sheegay in biyaha nadiifta ah iyo raashinku ay aad gabaabsi ugu yihiin labada magaalo dugsiyada ayuu sheegay in la joogo xilligii iminka dib loo furi lahaa laakiin waxa uu xusay in dhismayaashii burbur xoogan uu soo gaadhay islamarkaana ay yar tahay tirada macallimiinta ee halkaasi joogta beeralayda ayuu sheegay in aanay in ka badan toban sano helin midhaha abuurka si ay beerahooda u fashaan isagoo muujiyey in biyomareennada loogu talagalay in beeraha ay waraabiyaan ay burbureen waxaana uu sheegay in cunayaraan xun ay iman karto islamarkaana ay carruurtu halis u yihiin nafaqadaro xoolodhaqatada ayuu sidoo kale waxa uu sheegay inaanay helin tallaal ay ku tallaalaan xoolahooda arrimahaasi ayuu tilmaamay inay yihiin kuwo aan la dhayalsan karin oo u baahan in si deg deg a wax looga qabto si dadku ay mar kale lugahooda dib ugu istaagaan ugana soo kabtaan dhibtii soo martay xiriiryaha qaramada midoobe u qaabilsan gargaarka soomaaliya peter declark ayaa sheegay inuu la kulmay odayaasha degmada diinsoor waxaana uu tilmaamay inay aad u sarrayso rajada iyo waxyaabaha ay ka filayaan in beesha caalamku ay u qabato in ka badan afar iyo toban hay-adood ayaa diinsoor iyo baardheere ka howlgala iyadoo la filayo inay qaar kale ku soo biiraan si wax looga qabto deegaanadaasi
mahadsanid xuseen barre aadan oo inoo soo koobaya warbixintaasi ku saabsanayd safarkii magaalooyinka baardheer iyo diinsoor ku tegey uqaybsanaha ama xiriiryaha kaalmada bani aadminimo ee soomaaliya qaramada midoobay peter dicaleeg halkaad kala socoteenna waa voice of america
dowladda australia ayaa sharcigii deganaanshiyaha u diiday doctor siyaad hilow cabdi oo muddo koob iyo toban sano ku noolaa dalkaasi doctor siyaad ayaa bare ka ah jaamacada ku yaala dalkaasi waxaana uu u doodaa xuquuqda dadka baahiyaha gaarka qaba sida naafada hase haatee waxaa sharciga loogu diiday maadaama oo uu qabo naafanimo aragti la-aan ah iyada oo uu sharciga dalkaasi dhigayo in qofka culays ku ah bulshada iyo dowladda aan loo ogolaanin in uu sii degnaado khadka telefoonka ee magaalada berth ayaan doctor siyaad kula xidhiidhay aniga oo weydiiyey ugu horreyntii bal waxa uu u arko amaba waxa ka jira go-aankaasi
arrintaas waa arrin jirto waxaan ka codsaday wasaaradda socdaalka in ay ii fasaxaan joogitaan waddanka aan ku joogo anigoo muddo kow iyo toban sanaa waddanka joogay intaasna visa kala duduwan ayaan haystay mar aan aan haystay visa ardaynimo aan ku joogay iyo mar aan haystay visa shaqo aan ku joogay kadibna marka waxa waxaan ku go-aansaday inaan waddanka degnaasha aan aan aan ku joogo oon waddankan iska dego oo howshaydana aan iska wato jaamacadaha iyo shaqadii kale oan qabanayay marka codsaday markaan dhiibtay waxaa muddo muddona ay iga maqnaayeen waxay iisoo direen in ay siiyaan muddo misena labaatan iyo sideed maalin waddanka aan uga baxo misena rafcaan aan ka qaato ayagoo sabab ooga dhigayaan xaaladayda indhoolanimada marka dadka inta leh dhibaatada lagu hayo taasaa kamid ah waxaa qof allaaya qofka in qabo waddankan looma ogolo in uu joogo mana fiirinayaan maarata contributionka iyo maarata hawsha bulshada uu u qabanayo inta aan waddanka joogin bulshada howl badan baanan u hayay oo meelo badan baan ka shaqeeyey marka waxyaalahaas oo dhan ayagoon qiimeynin ayay iga codsadeen inaan maarata misana rafcaan aan ka qaato go-aankaas misana aan waddanka iskaga baxo muddadaas haddii aan rafcaan ka qaadan waayo rafcaankii ma qaadatay ha nacam rafcaankii waan qaatay marka hadda rafcaankii waan qaatay waddankana waan waa lii ogolyahay inaan hadda aan joogo muddo laakiin rafcaanka wax macnaa weyn mas kama bedeleyso maadaama sharciga waddanka u yaala uu yahay qofka hadduu in qabo in uu joogi karin waayo dhakhtarka markuu assessment uu sameeyo qofka uu baaro hadduu ku arko inuu qabo in joogtaan yani permanent disability qofka wuxuu ka codsanayaa dowladda in ay u ogolaan waddanka inuu joogo maadaama la fiirinaya qarashka ku baxayso bulshada ay ku bixinayso muddadaas uu waddanka joogo laakiin sidaad sheegtay waxaad tahay qof wax bartay islamarkaana jaamacad wax ka dhigi jiray marka sidee baad culays ugu tahay bulshada bulshada australiaanka ayaa taa go-aanka qaadanaya hadda hadda moment petition baa socdaa ay ku codsanayaan wasiirka inuu wax ka bedelo sharciga anigana taas waan soo dhaweynayaa laakiin waa arrin qalad ah in qof intiisa la fiiriyo loona loobar loo barbar dhigo howsha iyo waxqabadkiisa aan marna la xisaabin oo la fiirinin waa tahay waxaa laga yaabaa dhegeystayaashu inay isweydiiyaan doctor siyaad ma qof gacmaha la hayaa oo aan socon karin oo aan waxba qabsan karin bal wax yar nooga sheekay khibradaada iyo taarikhdaada nololeed
aniga waxaan ahay qof maarata xur ah oo independent ah oo meel walba tegi karo salaada waaga markuu beriyo anaa shaqadayda tagaa baaskaan qabsadaa trainkaan raacaa shaqadaydaan ku tagaa casarkiina waan kasoo galbadaa marka wax dhibaato weyn oo maaragta aniga oo xurnimadayda oo qofna aan ka codsanaynin inuu gacan i qabto misena meel u geeyo haddii aan u baahdo inaan meelo aan tago oo oo meelo ay igu igu marka igu cusub inayba tahayba ma ogiyey meelaha aan bartay waa anaad keligii tegi karo anaan howshaas keligii qabsan karo waana muddo noloshayda afartan iyo toddoba sana intaan intaan noolaa oo dhan aan aan xornimadaas aan dareemayo oo maarata qof indhoole aan qabsana indhala aan marna aan isu isu qabsanin aan isu haysanin mashaxaas baan ku leeyahay laba caruurna intay igu dhasheen caruurtayda kalena waddanka kenya bay joogaan oo maarata afar afar cunug oo kale oo dhalayna waddanka kenya ay ku nool yihiin oo ay waxbara waxbarasho ku jiraan taasoo dhanna aanin baa support garinayo maarata support siinaya shaqaynayo only person maarata maanta u shaqaynayo waa tahay doctor siyaad adiga khibradaada aqooneed maxay tahay maxaad ku takhasustay maxaad ka baratay aniga waxaan ku qaatay t h d dib habeenta bulshada community rehab jaamacadda flinders university waddankan australia labadayda digri oo kalena waxaan kusoo qaatay waddanka kenya shahaadadayda koowaad waa waxbarasho macalinimo education midda labaadna waa masters of arts ku sameeyey usul diin yani diinta religious studies waktigan hadda waxaan ka shaqeeyaa maarata waxaan u doodaa xuquuqda dadka naafada ah oo wadankan ku nool so anoo xuquuqda dadka naafada u doonaya haddana xuquuqdayda lagu xadgudbaya waad dareemaysaa bal dareenkaaga waa iyo iminka nooga waran sidaad dareemaysaa wallaahi horta waa arrin laga naxo waa saaidan ogaha ugu xanaaqsanahay sharciga noocan oo kaleeta ah dadka soo galowga oo wadanka soo gelaya misane inuu ka shaqaysta rabo misane inuu si kastaba ha wadanka ha ugu imaadaan hadday naafo ay yihiin in saan loo fuquuqo waa arrin maaragta xeerka international instrumentka united nationka lid ku ah oona jibinayso bridging bridging the conventionkaas convention for the rights of people with disability waayo conventionkaasita australia way saxiixday wadamo badanna way saxiixeen inay u hogaansamaan bay xaq ya ya ya ayay ayaa ku qasban yihiin marka waa arrin laga naxo waa dareenkeyga saidan saidan arrintaasito maarata oo kasoo horjeeda waana aan mid aan aan si kastaba ugu dagaalamaya inaan maarata arrintaas wax laga bedelo
kaasi waxau ahaa doctor siyaad hilow cabdi oo muddo koob iyo toban sano ah deganaa dalka australia balse dowladda australia ay u diiday sharcigii deganaanshaha khadka telefoonka ee magaalada berth waxaa ugu waramayay xuseen bare aadan
subax wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a duqayn dhinaca cirka ah oo ay geysatay dowladda maraykanka ayaa ay muuqataa in uu ku dhintay hogaamiye sare oo ka tirsan ururka islamic state saraakiisha maraykanka ayaa sheegay xalay in nin la aaminsan yahay inuu yahay taliyihii labaad ee dhinaca hogaanka ee mintidiinta isis oo lagu magacaabo faadil axmed alxayaali in la dilay agosto sideed tobankeedii isagoo u safrayay meel u dhow magaalada ku taala waqooyiga ciraaq ee mowsil sarkaal labaad oo ka tirsan isis oo lagu magacaabo abu cabdalla ayaa isna la dhintay warbixintan waxaa inoo soo jeedinaya haaruun macruuf
afyeen u hadlay golaha amniga qaranka ee aqalka cad ned brice ayaa ku sheegay war qoraal ah in dhimashada alxayaali ay dhabarjab ku noqon doonto ururka isis howlaheeda maadaama la yidhi ninkaasi waxa uu qaabilsanaa dhinaca maaliyadda warbaahinta howlgallada iyo tasiilaadka khubarada dhinaca sirdoonka ayaa sheegay in xayaali uu ku-xigeen u ahaa amiirka maamulka lagu magacaabay khaliifada islaamiga abubakar al bakhdaadi ibraahim maxamed maxamuud bakhbakhani waa khabiir ka faallooda arrimaha carabta iyo xarakooyinka islaamiga walaal ninkan waxaa la yidhaahdaa waa sargaal sare oo ka mid ahaan jiray ciidamadii saddam xuseen ee labadii kun iyo saddexdii lakala diray magaciisana waxaa la yidhaahdaa faadil axmed alxayaali waxau kaloo ku socdaa magacyo loo yaqaanaa sida xaji muctaz iyo abu muslim aturkumani wuxuuna ku dhashay ama kasoo jeedaa magaalada tallacfar ee kamida muxaafadada ama gobolka nainawa ee waqooyiga ciraaq wararka la helaya oo kasoo baxay oo sugan la leeyahay oo si oo idaacaduhu sii daynayaan waxaa la sheegayaa in oo laga helayo golaha amniga qawmiga maraykanka ama national security councilka in fadil axmed alxayaali in lagu dilay isagoo talaadadii lasoo dhaafay bishu ay sideed iyo tobankii isagoo saaran gaari mowsil agteeda lagu dilay waxaana lala dilaa laleeyahay sargaal kale oo qaabilsanaa asna arrimaha informationku abi cabdillahi la yidhaahdo saraakiisha maraykanku waxay sheegeen in sidoo kale uu mas-uul ka ahaa hub laxaad leh oo isugu jira waxyaabaha qarxa baabuur iyo maleeshiya oo isaga gudbiyey waddamada ciraaq iyo siiriya iyo inuu door muhiima uu ka qaatay weerarkii isis ay ku qabsatay magaalada mowsel bishii juun labada kun iyo afar iyo tobankii hase yeeshee markii ugu horraysay ma aha ee lasoo wariyo in alxayaali la dilay sannadkii hore ayaa saraakiil ka mida wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanku ay sheegeen in alxayaali uu ka mid ahaa saddex sargaal oo sarsare oo ku dhintay weeraro duqayn cirka oo xiriir ah oo ay geysteen diyaaradahan duuliyaha wadin bilihii nofembar iyo disembar ee sannadkii hore waa kan mar kale ibraahim maxamed maxamuud bakbakhani
sida la og yahay dowlad islaamiya ama magaca daacish nidaamka isku magacaaba waxaa aada u aas-aasay ama ka mid ahaa saraakiil ciidamadii ciraaq taa waxa la wada og yahay weye ururku sagaal qaybood ayuu ka baxaa waxaana la yidhaahdaa waxaaba ugu sarreeya ururka dhan cizati duuri oo ah sargaal ka mid ahaa ama madaxweyne ku-xigeen ka ahaa dowladdii saddam xuseen marka saraakiil badan oo ciraaq ah oo ciidankii maraykanka oo lakala ciidankii ciraaq oo la kala diray labadii kun iyo saddexdii markii maraykanku ciraaq galay ayaa la leeyahay saraakiishaasa ugu badan waana nimanka dagaalama waana nimanka qabtay mawsil waa nimanka magaalooyinka ramaadi qabtay ayagoo dhanna waxay u badan yihiin niman carab oo muslimiina iyo ama niman turkumaniyiina sida hadda ninkan ka muuqata nasabkiisa magacyada uu ku socdo waxaa kamid a amalnaynaasihiisa magaca abu muslim turkumani marka turkumaanna waa carabta dadka ku dhex jira oo muddo badan ku dhex dhaqmay oo ciraaqna dega waxayna leeyihiin dariiqo ayagana kamid a sagaalkii urur oo qabsaday mosil waxaa ku jirta dariiqa suufiyada oo la yidhahdo dariiqa nabas nabaqshandiya oo ayaguna turkumaniyiina marka arrintu lama garan karo kolley waa sargaal sare laakiin ku-xigaha koowaad inuu ahaa iyo inuu uu asagaba ka sarreeyay way dhici kartaa waayo sida ka muuqata rasameegiisa waa sargaal sare oo ciidankii saddam xuseen labadii kun iyo saddexdii lakala diray marka waa macquul in ay waana nimanka ku kacsan dowladda shiicada ay hogaamiso baghdad ka talisa hadday noqoto nur maliki iyo xaydar cabaadi oo hadda marka waa waa macquul laakiin kolley waa sargaal sare unbay warar ku sheegayaan alxayaali haddaba ma aha sargaalkii ugu horreeyey ee isas ee la dilo sida uu sheegayo ayman jawaad al tamiimi oo ah khabiir ka tirsan macadka bariga dhexe waxa uu sheegay in sannadkii hore la dilay xubin kale oo ku-xigeen u ahaa madaxa isas laguna magacaabi jiray xaaji bakar kaasi oo ay dileen mucaaradka dalka syriya balse aysan taasi waxba u dhimin ururka isas taasina waxay muujinaysaa in xataa haddii ay rumowdo geerida alxayaali ay weli su'aale ka taagan yihiin saamaynta uu dilkani ku yeelan karo awoodda isas ibraahim maxamed maxamuud bakbakhaani ayaa ka hadlaya
isis ama daacish haddii la dhaho sida haba loo yaqaanaba waxay xoog ku leeyihiin horta suuriya ciraaq waa la soo geliyey ciraaq waxaa soo geliyey nimankii aan hadda kuu sheegay oo la dagaalsanaa dowladda shiicada ay ku awood badan tahay oona maraykankuna taageer ee baghdad fadhida maraykankuna in badan buu arrintaa ka hadlay in laga gooyo nimankii suniyiinta ahaa oo dagaalyahanada ah oo ciidanka ciraaq ka mid ahaa qeybta ciraaq in laga soo saaro oo lasoo dhaweeyo loona dhiso ciidan u gooniya oo la yidhaahdo national guard oo suniyiintu leeyihiin oo la dagaalama xoreeyana magaalooyinka suniyiinta siiba magaalooyinka waaweyn ee gobolka alambar ay ka ay ugu horeyso caasimadii ramadi oo iyadana la qabsaday magaalada mosil oo ah caasimada gobolka salaaxidiin iyada waxaa la qabsaday bishii lixaad labadii kun iyo afar iyo tobankii marka maraykanka iyo iyo dadka aqoon-yahanada oo u korgaraa bariga dhexe way og yihiin in haddii aan laga reebin ciidamadii hore ciraaq ama dadka carabta oo suniyiinta oo dhib iyo dhibaato ka sheeganaya dowladooda baghdad oo ayagana aanan dowladda baghdadi si daacada ula dhaqmin dadkaas suniyiinta carabta inay keeni karto inay helaan xaadina shacbiya ama meel calool ay ku noolaadaan daacish iyo afkaarteeda khaldan oo ciraaq looga helo david gartstein ross oo ka tirsan macadka foundation for defence of democracies ayaa sheegay in mararka qaarkood ay madaxda oo meesha laga saaraa ay celcelis ahaan dib udhac u keento ururka maadaama uu qofkaasi la baxayo xirfad gaar ah iyo hoggaanka isku xidhka hase yeeshee waxauu intaasi ku daray in taariikhda dhow ee khaarajinta madaxda mintidiinta ay keentay in kooxuhu ay si sahlan u beddelaan qofka ka baxa iyadoo aan saamayn weyn laga dareemin dad kale waxa ay sheegayaan in xaqiijinta dilkan uu xaqiijiyey golaha amniga qaranka ee aqalka cad ay ka dhigan tahay in sirdoonka maraykanku ay gudaha ciraaq xiriir wanaagsan ku leeyihiin aad ayuu mahadsan yahay haruun macruuf warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteenna waa v o a
haatana dhinacii ciyaaraha waxaa maanta dib u bilaabanaya horyaaladii talyaaniga iyo weliba kuwii dalka sbain waxaan kala sheekaystay maxamuud masxade waryahayaga dhinaceena
adaad umahadsan tahay haarun dabcan horyaalka kubadda cagta ee wadanka talyaaniga ee seriada loo yaqaano muddo badan waxaad moodeysay in dhinaca suuqa iyo hadday noqoto daawashadiisaba lagaga horreeyey waayadii dambe laakiin sanadkii hadda amaba xilli ciyaareedka hadda soo gabagaboobay kooxda kubadda cagta iyo fantus maadaama ay usoo baxday ciyaaraha kama dambaysta ee champions league loo yaqaano kulankii ugu dambeeyey taasi waxaad moodaa mar kale indhihii caalamka inay kusoo jeedinayso horyaalka dalka talyaaniga kooxda yuventus oo kale haddii la eego afartii sano ee lasoo dhaafay koobkan iyadaa iska haysato sanad walba qaadaysay laakiin kooxihii kale talyaaniga sida ac milan iyo inter milan waxaad moodaa haatan inay isi soo dhisayaan oo ay leeyihiin yuventus waxaan isku dayeynaa bal sanadkan inaanay koobka naga guulaysan oo inagu markaasi aan noqono cidda qaadaynaba matalan kooxda ac milan oo kale haddaan tusaale usoo qaato suuqa kala iibsiga ciyaartooyda weli way ku jirtaa ciyaartooy kasta waxaa leeyahay ac milan kooxaa doondoonaysa ayay kamid tahay ilaa iyo haddana dhowr ciyaaryahan oo kubadda cagta dadka lagu yaqaano kamid a ayay soo qaadatay oo sanadkan dabcan la filayo inay wax badan usoo kordhin karaan ciyaartooyda la xusi karo waxaa kamid a ciyaaryahanka la yidhaahdo baka oo kamid ahaa ciyaartooydii u suuragelisay kooxda safiya ee waddankaasi spain inay ku guulaysato koobkii europa league islamarkaasina kamid ah xidigihii ay ku xisaabtamayeen islamarkaana u dheelaya xulka qaranka ee colombia ninkaas oo kale waxaa laga filayaa ee wax fara badan oo kusoo kordhin doona iyo macalinkooda ay dhawaantana soo qaateen milayevich oo ahaa ciyaaryahan isagu muddo dheer ciyaaraha seeri aada aada loogu yaqaanay hadda wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan ac milan inay xodxodanayso oo ay doonayso inay mar kale ee kooxdeeda kusoo celiso ciyaaryahankii slatan ibrahimovich oo hadda la filayaba toddobaadkan ama kan xiga inuu kasoo tago b s g oo kusoo biiro kooxda ac milan waa gartay marka bal aynu u gudubna kooxaha kale inter milan roma iyo lazio iyaga maxaad ka haysaa lazio iyo roma dabcan waa sidoodii inkastoo roma sanadkii hore ay meel wanaagsan timid haddana weli ay ciyaartooy doondoonayso laakiin kooxda inter milan ayaa iyaduna suuqa kala iibsiga ciyaartooyda aada uga dhex muuqata ciyaaryahanno dowra ayay soo iibsadeen iyaguna uu ka mid yahay difaaca caanka ee reer brazil ee kooxda atletica madrid ay ku xisaabtami jirta ee miranda iyo weliba ciyaaryahankii yobatich oo kooxda manchester city lacagta faraha badan ay kusoo iibsatay iyadoo hore uga soo gadatay ciyaa kooxdii fiorentina hadda ciyaaryahankaasi waxau leeyahay manchester city fursad ima siin waana ciyaaryahan aada loogu qiimeeyo ciyaartan ee kubadda cagta waxau leeyahay marka seri a waxaan filaya noqon doonto meeshii aan banoonigeyga heerkiisa aan ku gaarsiin lahaa laakiin juventus dabcan waxaa ka tegay dhowr ciyaaryahan oy adag tahay in la bedelo matalan carlos taves oo ahaa weeraryahankii ay ku dhaaran jireen wuu ka tegey sidoo kale waxaa ka tegey ciyaaryahankii rugcadaaga ahaa birlo sidoo kale waxaa ka tegay val ninkii waddankan u dhashay jili oo kamid ahaa ciyaartooydii qadka dhexe ee sida aadka ay ugu xisaabtamayeen oo ay ka iibsatay kooxda kubadda cagta ee bayer munich marka juventus inkastoy saami qadiira iyo ciyaaryahan kale o kooxda atletica madrid kasoo qaadatay haddana weli suuqa ayay ku jirtaa inkastoo cabsi fara badan hadda ay ka dareemayso dhanka kooxda ac milan oo bafan oo maanta saxaafadda la hadlay ayaa waxa uu leeyahay haddii aynan qaabkan u ciyaarayno ama sanadkan aynan aada iyo aada isu dhisin waxaan ka shakisanahay kooxaha ac milan iyo roma inay nagu celirin doonaan ciyaaraha kubadda cagta ee seriada waa garta dhinaca kale waxaa isna bilaabanaya horyaalkii spain bal isagana si kooban siduu ku bilaabanayo iyo maxaan ku yidhahdaa kooxaha ugu cadaad aada iyo aad xalaytaba wuu bilowday harunow oo kulan hordhac ahaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha malaga iyo safiya kulankaasi eber iyo eber ayay kooxuhu ku kala baxeen kooxda deportiva lacarunia ayaa maanta waxay lala ciyaari doontaa real sociedad spanyol gitave ayay sardin doonaan kooxda atletica madridna waxaa gurigeeda uga iman doonta kooxda las palmas halka rayo valacano iyo valenciana ay wada ciyaari doonaan maalinta axadda waxaa ciyaari doona atletica bilbao iyo barcelona oo dabcan aan ognahay toddobaadkii hadda aynu kasoo gudubnay atletic bilbao weji gebixii ay ku riday kooxda barcelona oy golol fara badan uga qaaday koobka subarkaabka loo yaqaanay waddanka spain oo ilaa iyo afar iyo eber marna lagaga badiyey marna guriga markii laisku yin barcelona hal iyo hal iyo bareejaha la galay ciyaartaasu dabcan waxay noqon doontaa kulan aada u xiiso badan sporter gion iyo real madrid ayaa ciri doona ayaa ciyaari doona labantana saltafiga ayay la kulmaysaa real batisna falareal ayay sardin doonaan aad ayuu mahadsan yihiin haruun macruuf iyo mascadda o inala socodsiinaya warkii u dambeeye ciyaaraha intaasaan kusoo gabgabayna bahinteena idceed sidaas iyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.